aan ku horeyne allaha u naxariistee waxaa xalay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ku geeriyooday rugcadda saxaafadeed cabdulqaadir maxamed mursal oo muddo dheer ku soo jiray mihnada warbaahinta soomaaliyana si weyn looga yaqiinay qaar ka mid a ehelkiisa ayaa sheegay in saxafiga uu markii hore haleelay xanuunka covid sagaal iyo toban hase yeeshee uu ka bogsooday balse sida ay dhakhaatiirtu sheegeen uu ka waxyeeleeyey sambabada taasna uu hadda u geeriyooday warbixin aan ku eegayno geerida saxafigan iyo taariikhdiisa oo kooban waxaa inoo diyaariyey xuseen barre aadan ilaahay u naxariistay cabdulqaadir maxamed mursal waxa uu ahaa saxafi rugcada ah islamarkaana ilaahay uu ku manaystay aqoon iyo xirfad uu ku dadaalay inuu u gudbiyo da'yarta iyo cid walba oo xiiseynaysa hawsha warbaahinta sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo ay marxuumka saaxiibo dhow ahaayeen innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun xuseenow waxaa maanta geeriyooday abwaan iyo waalid ay saxaafadda soomaalidu lahayd oo abaabin iyo wax badan usoo taray dhallinyarada haatan soo koraysa ee ku maskax furtay ama ku caqli furtay wakhtigii cabdulqaadir maxamed mursal insha allah taariikhda ayaa xusi doonta waxa uu ustaad cabdulqaadir maxamed mursal saxaafadda soomaalida usoo taray aniga markaanu isbaranay ustaad cabdulqaadir maxamed mursal waxay ahayd bilowgii toddobaatameeyadii markaas oo anu aan radio muqdisho ugu tegay isagoo bilo iga sii horeeyey wuxuu ahaa qof ilaahay siiye caqliyad ballaaran oo xeel dheer oo maskaxdiisu ay dhinac walba u fureen dhinaca saxaafadana meelo badan ka galay waagaans baranay dhinaca saxaafadda wuxuu ga jiray farsamo yaqaan idaacadda oo barnaamijyo tayala soo saaro oo idaacadda dadka wax akhriya ay inta badan ku tiirsanaan jireen uguna tegi jireen inuu la farsameeyo la habeeyo la qurxiyo waxa ay markaasi ka fikirayaan oo isagu uu afkaarinta ku darsado barnaamij qof soo sameeyey uu ka dhigi jiray wax aan hore loo arag markii dambe waxa uu u xuubsiibtay inuu isaga laftiisa wariye noqdo oo weliba wariyanimo kuma ekaanine uu noqdo caqliyadii ka dambeysay barnaamijyo waaweyn oo radio muqdisho ka baxa oo lagu soo hirto oo ay ka mid yihiin kuwa musalsalla ah oo dadku ay maalintii ay u dhaga taagaan sida barnaamijka dadka ay wada xasuustaan intii nool ee taqaana odol iyo hooyadii oo kale iyo barnaamijyo kale oo aada u waaweyn oo dadku ay uga dambeeyeen cabdilqaadir waxa uu ahaa nin caqliyadaasi saxaafadda wax badan kusoo kordhiyey oo afkaar badan ka qoray oo qoraaladiisii iyo tababaraduu baxshayna ay ilaa iyo maanta dhallinyaradii isaga ka dhaxashay ay ugu baxsheen ustaad cabdilqaadir waxaa intaa i raacoon ku dari lahaa xidigta oktoobar ayuu isiyadana uu kusoo saari jiray sawir gacmeedyadii ugu horreeyey malaha de waaba ninkii ugu horreeyey oo sawir gacmeed wax ku ishaara oo wax ku sameeya wixii aanu oran jirnay xidigta octoobar xagga hoose looga qori jiray toddobaatameeyadii oo afkaartiisa wixii uu idaacadda iyo barnaamijyada uga soo haray uu halkaa uu ka muujin jiray khabiir wuxuu ahaa barnaamijyo badan soo saaray oo dhallinyarada maantana ay weligood ku xasunaan doonaan qoraaladiisii isaga ka haray shakhsiyan dhinaca kale aniga saaxiib gaar ayaanu ahayn sanooyinkii u dambeeyey oo minneabolis uu joogay waxay ahayd maraan tegin ma jirin oo aanan isaga aanan wada joogin marka ay ugu yar tahay saacadaha aan joogo haddaan joogo saddex maalmood maalin ama maalinay bar ama laba maalmood haddaanan saddexda beriba isla joogin waan wada joognay sheekooyinkaasi na soo dhex maray iyo waayo aragnimadii idaacadda ayaanu ka sheekaysan jirnay wuxuuna ahaa ninaad sheekadiisa ka daaleyn aanad ka xanaaqayn aanad ka damqanayn oo taariikhda islaamiga ee ilaahay siiye ee markii dambe uu kusoo uu sida weyn u bartayna kaaga sheekeynaya oo aadan mar walba inta aad faca ka fadhido aadan ka xiisa dhacaynin allaha u naxariisto cabdulqaadir maxamed mursal halkanna waxaan uga dirayaa qoysaskiisii iyo caruurtiisii inaan ilaahay aan uga barino samir iimaan ina iyaga ilaahay ka siiyo isagana uu janad fardowsa ilaahay geeyo dhallinyaradii uu kusoo dhoweeyey hawsha warbaahinta kuna dhiirigeliyey waxaa ka mid ahayd caashe ibraahim aadan caashe cuud oo ka tirsan laantan af soomaaliga ee v o a marka ugu horeysa waxaan leeyahay inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun mursal wuxuu ahaa qofkii ii qoray warqadii aan ku hor fariistay microfon markii aan kusoo biirayay xirfadan saxaafadda sanadkii kun iyo sagaal boqol laba iyo sagaashankii mar kale waxaan isku soo noqonnay cabdulqaadir maxamed mursal sanadkii laba kun xilligaas oo aan ka wada shaqaynaynay hay-adda qaramada midoobey ee unesco gaar ahaan mashruuc la dhihi jiray nabadda iyo horumarinta dadka soomaalidana ay u yaqaaneen geedka nabadda mashruucaas oo uu ka ahaa qorayaashii qori jiray sheekadii geedka nabadda ee si weyn loo dhegeysan jiray mar kale haddana nasiib wanaag mursal inaan si toos u wada shaqeyna haddana dhacday sanadkii laba kun iyo shantii ilaa iyo sanadkii laba kun iyo toddobadii xilligaas oo haddana aan ka wada shaqeynaynay hay-adda qaramada midoobey gaar ahaan irin markii aan kasoo tagayana shaqadaasi oo aan dalkan maraykanka usoo guurayay sanadkii laba kun iyo toddobadii wuxuu ahaa dadkii sida weyn iisoo sagootiyey waxaa xusid mudan laba maalin oo keliya ka hor inta uusan xanuunsan bishii agost waxaan muddo saacad iyo dheeri ah ku wada hadlayna telefoonka oo mar alle markaan isqabanno wuxuu ahaa nin si weyn u sheekeeya waxyaabo badan kaaga sheekeynaya waaye araga oo sheekadiisa aan laga daalin xiisaheeda oo marba dhinac taabanaya marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad iigu weyn intaanan si toos oo wada shaqeyna wuxuu ahaa mursal allahu naxariistay nin aan aad taariikhdiisa ula socday nin qoraa ah xigmad badan marka aan soo koobo allahu naxariisto cabdulqaadir maxamed mursal waa nin weyn oo ka baxay ummadda soomaaliyeed waxaan ilaahay uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo dhammaan qoyskii qaraabadii intii uu ka baxay iyo saxafiyiinta soomaaliyeedna uu samray imaan ka siiyo ilaahay ugu naxariistay cabdulqaadir maxamed mursal oo ka mid ahaa madaxda raadiyo muqdisho ayaa si gaar ah u daneyn jiray arrimaha diinta isaga oo ku dadaalay in uu barnaamijyo diini ah ku daro barnaamijyada ka baxa warbaahinta soomaalida sida uu faahfaahinayo yaasiin ciise wardheere oo ay muddo badan soo wada shaqeeyeen inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto ustaad cabdulqaadir maxamed mursal oo ka mid ahaa wariyaasha ugu caansan wariyaashii redio muqdisho aan kula kulmay sanadihii sideed tabeeyadii isagoo markaasi ahaa madaxa redio muqdisho barnaamijyada sida gaarkaa uu idaacadda ugu kordhiyna waxaa ka mid ahaa barnaamijkii dalmar barnaamijka tafsiirka qur-aanka kariimka ah oo laba goor uu ku qoray iyo barnaamijyo kale oo taxanaa ay ka mid ahayd sheekadii la magac baxday olol iyo hooyadii oo ahayd sheeke aada usoo jiidatay warbaahinta iyo guud ahaanba dadka dhegaysta redio muqdisho waxaana ka qayb galay wariyaashii iyo fanaaniintii dadka soomaaliyeed isagoo markii dambana buu ka dhigay filimna u bedelay waxaan aada isugu badnayn ilaa iyo labadii kun idaacadda iqra markaynu wada aasaasaynay aniga iyo allahu naxariiste teera oo insha allahu naxariiso dhintay iyo weliba khadiijo madow iyo group annagoo ah waxaana si gaara uu mar walba nooga caawin jiray habka soo saarista barnaamijyada waxa uu abuuray barnaamijyada diiniga ah ee tafsiirka qur-aanku ka mid yahay barnaamijka mawduuca jimcaha iyo barnaamijyo kale oo xiiso badan maanan kala hari jirin habeen iyo maalin waa wada soconay isku xaafadna waanu ku noolayn isley waxau ahaa macalin weyn waxaanu aada u xiriirin jiray dhallinyarada dambe ee warbaahinta kusoo biiraysa in ka badan labaatan warbaahinood oo maxalli ah oo ay ka mid yihiin idaacadda star idaacadda laoranjiya frontier salaama iqra iyo qaybo kale oo kulligood uu macalimiin ka ahaa markii dambana qaramada midoobey idaacadda ay leedahay leedaad ergo ayuu ka noqday tafaftire isagoo markaasi tababaro badanna ka bixinayay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa saxafiyiinta magaca kule bulshada soomaaliyeed ee ay marxuumka soo wada shaqeeyeen ayaa dhammaantood ka marakacay inuu ahaa qof aada u wanaagsan islamarkaana wax badan kusoo kordhiyay warbaahinta sida uu faahfaahinayo weriye maxamed axmed cagma dhige oo ku sugan london waxaan tacsi u dirayaa guud guud ahaan bulshada soomaaliyeed si gaara qoyskii uu ka geeriyooday marxuum cabdulqaadir maxamed mursal oo ka tirsanaa bahdii warfaafinta soomaaliyeed waxaan leeyahay allaha awoodale waxaynu uga baryaynaa inuu jannatu fardowse ka waraabiyo kitaabkiisa gacanta midigta ka siiyo qabrigana u waasiciyo cabdulqaadir maxamed mursal waxa uu ka mid ahaa tiirarka wasaaraddii warfaafinta ee soomaaliya ama ha noqoto farsamo ama ha noqoto weriyanimo ama ha noqoto inuu madaxdii warfaafinta noqday iyo intii ka dambeysay oo aada uga shaqeeyey warbaahinta iyo isu keenidda bulshada macallin ayuu ahaa marka la fiiriyo nin aada wax u abaabulo fikirkiisuna dheeraa maasha alleh intii dambe waa wuxuu ku noolaa maraykanka oo aanuu ka daalin ama aanu ka caajisin oo aan wax badan la xiriiray wax badanna aan sheekaysanay waxaan si gaara tacsi ugu dirayaa xaaskiisii oo ku sugan gobolka minnesota oo ah marwo canab saalax cabdi doonyaale iyo caruurtiisa dhammaantood meel kastooo la joogaba walaalkeen cabdulqaadir maxamed mursal samir iyo iimaan allah naga siiyo jannati firdowsana allah ka waraabiyo aamiin ibraahim xasan daandurey oo ka mid ah saxafiyiinta v o a oo ay marxuumka soo wada shaqeeyeen ayaa isaguna tilmaamay kaalinta uu cabdulqaadir maxamed mursal ku lahaa saxaafadda soomaalida cabdulqaadir maxamed mursal barnaamijkuu samayn jiray raadiyaha ka bixi jiray barnaamijka dalmaraa ka mid ahaa waxaa kale uu ahaa nin qoraa ah oo qora sheekooyinka waxa uu sameeyey xataa sheeko musalsala oo radio muso laga sii dayn jiray oo aada u caan baxday oo la dhihi jiray olol iyo hooyadiis sheekadaasoo ay ku jireen dad badan oo ka shaqeynaya raadiyaha cagmadhigaa ka mid ahaa axmed shaar oo hublada waaberi ahaa ayaa ka arba ahaa ama xidig ahaa waxaan jeclahay gabadhii markaas iyadana la jilaysay axmishaar oo xidigada ka ahayd inay tahay hadda hooyo ku nool ohaayo naadiye cali cilmi anigana oday ayaan ka ahaa riwaayadaas nin farshaxanista u ahaa kalsoono ayuu samayn jiray oo maaragtay lagu daabici jiray xidigta october waxaan ka xasuustaa mar waxaa jirtay korontada la tashiili jiray magaalada muqdisho oo magaalada marba dacal u fidaysay oo marba korontada qayb laga dami jiray magaalada marka waxa uu sawiray qof dumara oo dhar ku waranaysa xarkihii baalayaashii korontada oo qofna leeyahay hoos taagan eedu korontada ay ku qabanin iyadana ay leedahay koronto dad qabato goorma u dambeysa marka nin wuxuu ahaa aada maaragtay u dabeecad fiican saaxiib ah kaftan iyo sheeko badan weliba waxaa aniga iyo sii dheeraad waxaan ku wada noolayn xaafadda madiina ilaahay u naxariistay cabdulqaadir maxamed mursal sidaa ay isku raaceen dadka aqoonta u leh waxa uu ahaa qof wanaagsan oo jecel in uu gacan qabto cid walba oo uu caawin karo